habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo sabtiga koob iyo soddonka bisha diisembar sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o e somaali com idaacadda fiidnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada laascaanood oo maanta mar kale rabshada ay ka dhaceen dadna ay ku dhaawacmeen koley taariikhdu markay ahayd toddobiyo labaatankii ilaa siddeed iyo labaatankii sidaan xogta ku helay diiwaankana noogu jirta dhawaayadaanu qabanay waxay ahaayeen lix iyo toban qof dhimashaduna waa afar qof marka taa laga soo gudbo soddonkii bisha oo markaa shalay noqonaysa iyadana dhaawacyada soo gaadhay xarumaha caafimaadka ee magaalada tir ahaan waxay dhammaayeen lix iyo toban dhaawac dhimashaduna waxay ahayd saddex waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aannu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sannadkan sii dhammaanaya qaarkood ee saacadaha kooban ay waddamada qaar uga harhsan yihiin waddamada qaarna ay haatanba galeen sannadkii labada kun iyo saddex iyo labaatanka
sannadkan labada kun labaiyo labaatanka ee dhammaaday waxa uu ahaa sannad watay dhacdooyin kala duwan oo runtii qaar badani ay ahaayeen dhacdooyin lama filaana dhacdooyinka ugu muhiimsan aan ka tilmaami karno waxaa ka mida ciyaarihii adduunka ee kubadda cagta ee ka dhacay dhowaan wadanka qatar waxaa kaloo kamida maaragtay dibadbaxyadii ama maaragtay kacdoonkii wadanka iiraan ee xijaabka ka kacay ayaa iyaguna maaragtay kamid ahaa oo gabadhii ereyda kurdiska lagu dilay
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida aan idin akhriyo maxkamad ku taalla dalka maali ayaa xukun ku riday lix iyo afartan askari oo u dhashay dalka ivory coast sida uu sheegay xeerilaaliyaha guud ee maxkamadda dalka maali saddex dumara ayaa ka mid ahaa askarta la xukumay laba kalena waxaa la sii daayay bishii sebtembar ayna dhaaftay fadhiga maxkamadda oo ka dhacay fadhiga maxkamadaasi ka dhankaa ciidamada dalka ivoricos oo ka dhacay magaalada bamako ayaa bilaabmay khamiistii waxaana jimcihii shalayto lagu soo gunaanaday xukun min labaatan sannadood ah oo lix iyo afartanka askari lagu riday ciidamada la xukumay waxaa lagu helay dembiye ah inay weerar iyo khalkhalgelin amni oo dowladda waddankaasi ka dhan ah ay ku kaceen islamarkaana ay ku sugnaayeen gudaha dalkaasi maali ciidamada reer ivory coast ayaa lagu xukumay min labaatan sannadood oo xadhiga waxaana lagu helay dembi ah inay si sharci darraa ula shaqeeyeen shirkado dhinaca amniga qaabilsan oo dalkaasi ka jira iyaga oo marka hore ku soo galay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay balse ka gudbay xuduudkaasi iyaga oo isticmaalayay magaca dalka ay ka yimaadeen islamarkaana rabshado sidaa la sheegay ka geystay gudaha dalkaasi maali dalka south korea amaba kuuriyada koonfureed ayaa saddex gantaal dhinaca kuridada gaaban ah dhinaca badda ee dhinaca gacanka bariga kuuriya ay u rideen hubkaasi oo la sheegay inuu yahay tijaabo daba socota gantaalo kale oo noocaasi oo la xidhiidha dadaalada ay samaynayso dowladdaasi oo ay u gantay hawada iyada oo ka jawaabaysa gantaalo kale oo ay sheegeen inay dhinaca kuuriyada kale uga yimaadeen xiisadda u dhexaysa labada dal ee kuuriyaha ayaa waxa ay noqdeen kuwo cirka isku shareeray muddooyinkii ugu dambeeyey iyada oo diyaarado aan duuliyuhu wadin oo ka yimid dhinaca kuuriyada waqooyi la sheegay in ay u soo gudbeen dhinaca kuuriyada koonfureed markii ugu horreysay muddo shan sannadood ah iyaga oo taasi ay kaga jawaabayaan in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u dirto dhinaca kuuriyada waqooyi taliska guud ee ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay ogaadeen saddex gantaal oo laga soo riday dhulka gudaha dhinaca biyonyan waxaana la sheegay in masaafo ahaan ay gaadhayeen saddex boqol iyo konton kilomitir intaasi waxaa ku eeg qaar ka mid ah qodobadii wararka maanta aanu idiinku haynay haatana waxaanu gudagelaynaa qaybaha kale ee idaacadda wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington sidii aad warkaygii ama idaacadahaygii horeba ku maqasheen banaanbaxyo rabshado wata ayaa maanta mar kale ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool rabshadahan ayaa magaalada ka socday shantii maalmood ee ugu dambeeyey ee lasoo dhaafay haddaba wasiirka warfaafinta somalilan saleebaan yuusuf cali koore ayaa fariin u diray bulshada magaalada wariyaha v o a cabdikariin olol ayaana wararkii iyo warbixinihii ugu dambeeyey ee magaalada lasi laascaanood noo soo diray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool shantii maalmood ee ugu dambeysay waxaa ka jiray mudaharaado saameyn ku yeeshay guud ahaan magaalada gudaheeda xaaladda shalay way ka duwanayd inkastoo magaalada laascaanood gaar ahaan koonfurta magaalada masaajka rabadaan banaanbaxyo ka dhacay ay saddexoo qof ay saaka ku dhaawacmeen waxaana lagu arkayay wadooyinka kala duwan ee magaalada laascaanood ciidamo militariya kuwaasoo isgoysyada iyo goobaha kala duwan jooga guud ahaana waxaa xidhan goobo kala duwan oo ku yaala magaalada laascaanood oo ay ganacsiga ay ka mid yihiin iyo meelaha farees magaalaha ay dadku ay isugu yimaadaan banaanbaxyada ka soconaya magaalada laascaanood siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya ayaa qoraal ay twitterka kusoo qortay waxay ku sheegtay inay ka walaacsan yihiin dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada laascaanood ee sababay dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka waxayna u soo jeediyeen dhammaan dhinacyada inay istejiyaan lagana fogaado khasaare kale oo soo gaadha si nabad ahna loogu soo xaliyo arrintaasi sidoo kale dowladda maraykanka safiirka soomaaliya u qaabilsan ayaa ka hadlay xarunta xuquuqul insaanka ee somalilan ayaa qoraal iyaguna ay soo saareen waxay kaga hadleen xaaladda magaalada laascaanood xarunta xuquuqul-insaanku waxay cambaaraynaysa ayaa lagu yidhi hubka loo isticmaalay dadka mudaharadayaasha ee laascanood waxayna ku baaqday in baadhitaan lagu sameeyo xoogga looga hortegay dadka shacabka ah ee daroonkooda cabirayay dadka iyagu ka hadlay banaanbaxyada waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda soomaaliya isagoona ka hadlay dadka rayidka ee ku dhintay magaalada laascanood sidoo kale war qoraal oo kasoo baxay madaxweynaha puntland ayaa lagaga hadlay dhacdada dadka rayidka ay ku dhinteen magaalada laascanood doctor cabdiraxmaan yaasiin maxamuud ayaa nooga waramay dhaawacyadii iyo xaaladda magaalada laascanood dhanka caafimaadka ay dadkaasi ku sugan yihiin koley taariikhdu markay ahayd toddobiyo labaatankii ilaa sideed iyo labaatankii sidaan xogta ku helnay diiwaankana noogu jirta dhawaayadaanu qabanay waxay ahaayeen lix iyo toban qof dhimashaduna waa afar qof marka taa laga soo gudbo soddonkii bisha oo markaa shalay noqonaysa iyadana dhaawacyada soo gaadhay xarumaha caafimaadka ee magaalada tira ahaan waxay dhammaayeen lix iyo toban dhaawac dhimashaduna waxay ahayd saddex maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo soddonkii disembar ilaa hadda tirada dhaawacyada la hayaa waa saddex marka gebi ahaan marka laisku wada daro ilaa maalinkaa hore waa shan iyo afartan qof halka dhimashadu ay ka noqonayso waxa weeye toddoba qof shan iyo afartanka qof waxaa raga soddon iyo sideed qof dumarkuna waxa weeye waa toddoba marka jawigu saasuu jiraa kolley xarumaha caafimaadka ka bilow cusbitaalka weyn ee laascaanood iyo xarumaha kale barayfadka aba dhammaantood howlwadeenada caafimaadku diyaar bay ku yihiin wixii markaa soo gaadhay ee dhaawac ah ama dhimasho ah iyo wixii kale markaa xaaladda caafimaad u baahan xiligan baa loogu jiraa wasaaradda warfaafinta ee somalilan oo ku sugan magaalada laascanood ayaa ka hadlay xaaladda ay ku jirto magaalada laascanood inaanu haddaanu xukuumadda jamhuuriyadda somalilan nahay in aanu mas-uuliyadi naga saaran tahay amniga gobolka sool iyo degmada laascaanood waxaanu mas-uuliyaddaah wixii nagaga soo leexda waanu qaadanaynaa diyaarra waanuuna shacabka reer laascaanoodna waa in aanu ka wada hadallo oo aanu isaga garawno sida nabadgelyada gobolka iyo degmada loo xasilin laha maadaama aanu dalka dowlad ka nahay xukuumaddeedii nahay mas-uuliyadda guud ee dalkuna saaran tahay mas-uuliyadda nabadgelyada annagaa wixii nagaga soo leexda ee mas-uuliyadayada saameeyana diyaar baanu u nahay goobteeda iyo meesheeda in lagaga wada hadlo waxaan ummadda reer sool gaar ahaan degmada laascaanood ka codsanayaanoo xukuumadda ku hadlaya in aynu dhammaanteen isdejinno oo aynu wakhti siinno in la wada hadlo oo nabadda laga shaqeeyo dhibaatadu marba marka ay taagan tahay bay ugu yartay dhibaatadu hadba meesha ay taagan tahay ayay ugu yartay sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somalilan ayaa fariin waxa uu diray bulshada magaalada laascanood waxaan u soo jeedinayaa dhammaan gabdhaha dhallinyarada hooyooyinka odayaasha waxgaradka in nabadda wakhti la siiyo oo dadku hadduu wax ku kala duwan yahay dee waa inuu wada hadlaa xukuumad ahaan diyaar baanuu nahay inaannu dadka reer laascaanood wada hadalno oo aanu goob isugu nimaadno wixii nabadgelyada ka khaldanna laga wada hadlo qofku inuu shucuur diidma a muujiyo oo si nabadgelyo ah waa loo ogolyahy dikri nolol v o a magaalada laascanood
wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa washington iyadoo soomaaliya ay weli ka jirto halista la xidhiidha macluul ku dhufata kadib abaaro soo noqnoqday oo isxigxigay xiliyo badanna roobabkii guga la waayey waxaa haddana wararka meelaha qaar ka imanaya ay sheegayeen in roobab mihiigaaniya ay ka da-een wararka ka imanaya gobolka bari iyo qaybo ka mida gobolka sanaag ayaa sheegaya in roob muhiim ah uu halkaasi uu ka da-ay sida ay ku soo warramayso wariyaha v o a faadme yaasiin jaamac oo warbixintan boosaaso ka soo dirtay
robabkan ayaa labaiyo tobankii saacee lasoo dhaafay waxa ay ka da-ayeen guud ahaanba gobollada bari karkaar gardafo iyo sanaag waxaana la sheegayaa in roobka xooggiisu uu ku dhacay dhulka ku teedsan xeebaha qaar ka mida dadweynaha ku sugan magaalooyinka iyo dhulka miyiga ah ee puntland ayaa ka warramaya sida roobku u saameeyey xasan xamuud shire roobku wuxuu nahaa annaga adaa boosanahay ilaa dhowr iyo toban saacadood buu nahayaa dhinaca kaleto oo gardafo adayana warbixin ka bixiyo ilaa shalay shan saaco duhurnimo ilaa hadda oo gaarayso labaatan afar saac in ku downa waa hayaa wuxuu ka da-ay degmada caluula degmada murcanyo degmada bareeda degmada baargaal iyo degmada gumbax ilaa iyo xaafuun waa haystaa bad iyo beri waa haystaa saacad saacaday ka dambaysan roobku si fiican buu usii da-ayaa tooga biyo waa tagaya laakiin wax naf leh iyo wax geela iyo wax uu qaatay iyo wax khasaara oo midna lasoo sheegin midna mijda olan maa cabdirasaaq maxamed aadan qalinle col quslaaye waxaan joogaa degmada furud oo ka tirsan gobolka sanaag halkaasi oo uu qabtay roob fiican oo tumaya oo aanu ilaahay wax nagu gaarsiin oo dabayla lahayn meesha biyo jecesha iyo biyaa fariisiyin laakiin iska tumay nagu raagaya meelaha aanu ka warhayno waxaa kamid a degmada carmo alxamdulilah mayburaan inta macag ilaa milxo intaa gubantaa ilaa ximanka durduri ilaa maashcaleed qoraxa mahayno cirkuba waa jiqo roob baaba nahaya meel walbana haddaan wacnay saacadaan kula joogo roobabku waa ka daayaan isgaarsiinta qof waliba haystaa baadiyo haddii la joogo annaga dadka baadiyaa jooga roobabka badan noo soo sheegay magacigu waa caaqil cabdishaaq maxamed dacar waxaan joogaa degmada bandarbayla degmada bandarbayla shalay waxaa noo da-ay roobab baa nagu bilowday ilaa haddana wuu nahayaa wax dhibaato ah oo uu deegaanka u geystayna ma jiraan miyiga iyo magaalada labadaba guriguri iska nuglaa oo jambi jambi ka jabiyay way jiraan cirku wuu cusub yahay qoraxna ma arag saaki maba arkinba roob baa kasoo da-aya ha saciid abshir maxamuud baa lay meel la yidhaahdo daydaal baan ku sugna udhaxaysaa timishe iyo sushuban bay udhaxaysaa xalay afar saac baana roobkaasu nagu soo baxay waa roob fara badan raxmad fara badan dhulkana dhul banaanis oo dhul gobolle ma ahayn dhul reer guuraaba meesha degan dhir dhir baa waxaa la saaraa baco bacaha roobabka oo laga galaayo xoolaha iyo dadkuba ka galaa ilaa xala afar saac ilaa xilligaa ka dhaco weli meeshi baan saa ugu jiraa inkastoo roobkani uu dhulka puntland qaar ka mida uu ku da-ayey in ka badan laba iyo toban saac ayaa haddana magaalada boosaaso waxa uu ku bilowday xala saqdii dhexe waxaadna moodaa in saacadba saacadda ka dambaysa uu sii xoogaysanayo xilli roobaadkan ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli ay dhulka puntland qaar ka mida ay ka jirtay abaar sababtay in dadka qaarkiis uu u guuro meelo ka baxsan puntland faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaara oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa qaar ka mid a ee dhacay sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii ee caawa ay waddamada qaar uu kasii dhammaanayo waddamada qaarna ay galeenba haatan aanu idaacadda sida tooska ugu jirno sanadkii cusbaa labada kun iyo saddexiyo labaatanka barnaamijka waxaa si wada jira u soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan kusoo dhowaada
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida soo maray sannadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo labiyo labaatanka
haddii aynu ku horrayno geeska afrika waxaa sannadkan dalka jabuuti lagu qabtay shirweynihii lixaad ee madasha aragti wadaagga ee uu soo qabanqaabiyo macadka heritage waxaana shirku uu sannadkan ku soo beegmay sannad guuradii tobnaad ee aas-aaska macadka heritage shirka sannadkan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan saddex boqoliyo konton aqoon-yahan oo soomaaliyeed oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa waxaa looga hadlayay abaaraha iyo sidii looga hortegi karo waxaana sidaa ay sheegeen ka qaybgalayaashii shirkan ay ku tilmaameen inuu ahaa mid ku soo beegmay xilligii loo baahnaa sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha v o e da ee jabuuti sagaal siciid faarax mawduuca sanadkan loo doortay shirka madasha waxa uu ahaa mid ka duwan sanadkii hore waxaana markii ugu horeysay lagu casumay cilmi baarayaal soomaali ah oo wax ka soo qoray abaaraha isbeddelka cimilada iyo colaadaha dhulka ay soomaalidu degto doctor cabdulaahi cali maxamed oo ku magac dheer xoogsade waxaana ka bara jaamacadaha malaysiya sahra cabdi shirwac oo ka shaqaysa arrimaha qurbo joogta iyo sidoo kale sayna maxamed xasan oo madax ka ah hay-ad u ololeysa xuquuqda haweenka ayaan wax ka weydiiyey waxyaabihii shirka ka soo baxay sanadkan oo ay ka mid ahay dadka in la wacyigeliyo sida ugu wanaagsan ee ay isleeyihiin waa loo gaarsiin karaa wacyigelinta dadka soomaalida doctor dhibaatada ay cimilada ku haysa bini aadanka waxay noqotay mid toosa iyo mid dadban oo dhinac kasta ay nolosha ka bini aadanka ay saamaysay waxyaalaha ugu badan oo aan hadda shirkan looga faa'iideysan karo waxaa weeyaan baraarug warqadahan lasoo diyaariyo oo cilmiga lasoo baaray keliya maane dadkii dhibaatada haysatay in loo gudbiyo loo sheego oo la isticmaalo media sida hadda v o da aad maantana wareysanaysid dadka loo sheego dhibaatooyinka ay leedahay aniga qayb waxaan ku lahay shirka qiiqa wasaqda ee gawaarida ay ka baxo hawada udheyso taas oo aan talooyin soo jeediyey dowladda federaalka iyo iyo maamul goboleedyada in dhinaca transportationka loo suubiyo siyaasad xoogan sil ay mataqaanaa qayb ugu noqoto yareynta dhibaatada ay leedahay isbedelka cimilada marka doctor baabuur baan wada isticmaalnaa kulligan imisuu dhib u keeni karaa hawada qiiqa ka baxa baabuurta
waxaa lagu qiyaasaa in boqolkiiba labaatan iyo afar carbon oxide-ka dhibaatada ugu weyn waxaa weeyaan baabuurta oo second handiga oo wadanka aada ugu soo farabatay aniga iyo nimanka researchada waxaan soo jeedinay in la xakameeyo oo la yidhaha baabuurta shan sano ilaa toban sano waa inuu yahay mataqaana cumrigiis wixii ka badan wadamada qaarkood laamiga waa laga saaray macnaha ma lagu dhex wadi karo wallaahi waa markii saddexaad oo imaanaya shirkan heritage ay qabato marka waa maaragtay arrin aada u wanaagsan oo maaragtay ay facilitate gareeyeen maxadkan heritage in dhaqdhaqaaqii soomaalida dad wada maaragtay walaalo ahoo isdhexgalo oo maaragtay markii ay meel dhibaato ka jirto meesha kala aado oo intaas isu socdaannahay inay deegaanka soomaalidu ay degtoo dhan ay wada kabargareeyeen horta waa arrin aad u muhiim ah waana maaragtay ku bogaadinaya tan labaad oo aan aada uga farxay aniga waxaa waaye sanadkan waxaa ka soo qayb galay dhallinyaro aada u badan oo maaragtay jaamacadihii soomaaliya ka yimiday iyo maaragtay dad aada wax uga qoray arrimaha cimilada la xiriira marka waxay ku tusinaysaa in heritage ay yihiin intune with waxa loo baahan yahay inay ka warqabaan oo maaragtay ay dhiirigelinayaan dhallinyarada ilan ayagaa maaragtay dhaxli doona waxaan isbedelkan cimilada dhibaatada uu keeno ayagaa dhaxli doona saameynta horta haweenka uu ku leeyahay waa aada u fara badan tahay sababta waxa waaye haweenka iyo caruurtuba way ka kaga nugul yihiin dhibaatada dadka kale labo waxa waaye hadda baadiyahoo kale marka haweenku ay abaar ay jirto oo aysan jirin maaragtay xitaa dabkii la shadin lahaa xaabadii raadiskeedii iyo waxoo dhan iyo biyihii iyo wax walbaa waxay ku qaadanayaan wakti dheer sababtaa markii ceelashu ay guraan oo oonley dadka ay joogaan waa waa dhibaato aada u weyn teeda kale waxa waaye waxay saameyn ku leedahay dhankii dhaqaalaha sababtaa waxa waaye dadkii reerkii waxaa hoos u dhacaya ma ogtahay dakhligoodii haddii ay noqoto hadda hadda reer miyigoo kale haddaan fiirino ama ha noqdeen ama beeralayda aan fiirino oo beerihii aysan bixin reer dhanaa waxay barakac ku dhacayaan sidoo kale marka dadkii xoolihii ay ka dhintaan oo abaar ay dhacdo xun iyadana waxay ku leedahay barakac marka markii lasoo barakaco oo la yimaado meel cusubna oo aysan haysanin hooy oo aysan haysanin dhar oo aysan haysanin wax maaragtay agab ah dhibaatadeeday leedahay oo reerkii marka haweenka runtii waxay ku leedahay saameyn aada iyo aada maaragtay u weynay cimilada isbedelka cimiladu ku leedahay ama ha noqoto xitaa cudurada iyo iyo waxyaabaha la xiriira sagad siciid faarax v o e
dhinaca dunida islaamka iyo bariga dhexena dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee xusida mudan waxaa ka mid ah tartankii ciyaaraha adduunka oo markii ugu horreysay taariikhda lagu qabtay dal muslim ah iyo kooxda taalibaan oo si lama filaan ah waxbarashadii sare uga horjoogsatay haweenka dalkaasi sidoo kale waxaa xusid mudan bannaanbaxyada ka socda dalka iiraan ee looga soo horjeedo hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaasi faahfaahinta umuurtan waxaa noo haya cabdicasiis saalax cumar oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalka maraykanka sanadkan labada kun labayo labaatanka ee dhammaaday waxa uu ahaa sanad watay dhacdooyin kala duwan oo runtii qaar badani ay ahaayeen dhacdooyin lama filaana dhacdooyinka ugu muhiimsan aan ka tilmaami karno waxaa ka mid a ciyaarihii adduunka ee kubadda cagta ee ka dhacay dhowaan wadanka qatar taasoo runtii dowladda qatar ay si weyn ugu guuleysatay qabashada ciyaarahaas iyagoo si wanaagsan u dhacay oo qurux badan inkastoo muran badan uu ka dhashay markii ciyaarahaas intayna bilaabmin waxyaabaha muranka ka dhashayna ay ahayd khamrada iyo alcoholka oo mamnuucday dadka maaragtay isku jinsiga isku taga oo la mamnuucay oo runtii wadanada reer galbeedka ay ka qaylinayeen haddana guud ahaan markii ciyaarahaas soo dhammaadeen waxaa la arkay in maaragtay waxyaabahaasoo dhan ay guul keeneen hadday noqoto xagga rabshadaha ciyaaraha la socda oo khamrooyinkaas lacab iyo waxaase sababu noqdeen oo runtii meeshan aan ka dhicin si wanaagsan oo dadkii ay ka heleen yimide o dhan ay ku mabsuudeen u dhacay waxyaabaha kale uu ciyaarahaas ay ku guuleysteen qatar waxaa kamid ahaa maaragtay in adduunyadii ay baratay maaragtay diinta islaamka oo loo fududeeyey qaabab fara badan oo ay maaragtay ku baran karaan hadday noqoto masaajida oo loo furay hadday noqoto wacyigelin badan oo loo sameeyey ay noqoto iyo maaragtay dhaqanada wadanadaas maaragtay bariga dhexe oo ay runtii aada u barteen adduunyadii oo maanta indheheedii kusoo jeedsatay oo la filayo maaragtay inay maaragtay ay hadda booqasho badan ama dad badan dalxiis u yimaadeen wadanada ay ku guuleysteen oo ay guud ahaan marka dhinac walba laga eego dadka khubarada ka faallooda ay aada iyo aada u boogaadinayaan ayna ku tilmaamayaan sida maaragtay ninka xidhiirka ciyaaraha adduunka haystoo kale uu yidhi waa taariikhda abid ciyaarihi adduunka kubadda cagta soo mara kii ugu fiicnaa uu noqday ayaa la sheegayaa sidoo kale waxyaabaha la tilmaami karo dhacdooyinka ugu layaabka badnaa ee dhowaan dhacay dabayaaqadii sanadkan waxaa ka mid ah kooxda taalibaan oo muddo sanad iyo dhowr bilooda xukunka haysa wadanka afghanistan oo dhowaan kusoo rogtay wadankaasi inay ka mamnuucdo gabdhaha ama dumarku inay wax baran karaan dhinaca waxbarashada sare marka laga bilaabo fasalka toddobaad ilaa jaamicadda ay mamnuuceen inay gabdhuhu ay tegi karaan iskuullada ama jaamicadaha ay baran karaan arintaas oo runtii iyagu ku sheegayaan maaragtay arin kumeelgaad oo waxyaaba ay maaragtay hagaajinayaan isku dabaridayaan nidaam iyo system ay isku dabaridayaan laakiin adduunyadu aada ula yaaban tahay aadna loo cambaareeyey aadna loo dhaleeceeyey taasina waxay noqotay arrin aada loola yaabo oo dhacdooyinkii sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaa kaloo kamid a maaragtay dibadbaxyadii ama maaragtay kacdoonkii wadanka iiraan ee xijaabka ka kacay ayaa iyaguna maaragtay kamid ahaa oo gabadhii ereyda kurdiska lagu dilay oo isaguna maaragtay adduunyada maaragtay aada looga hadlayay loo hadalhayay ayaa iyaguna jiray
dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo labaiyo labaatanka soo maray waxaa ka mid ahaa dagaalka ruushka iyo ukraine kaas oo saameyn badan ku yeeshay dunida oo dhan waxaana arrintaasi noo faahfaahinaya wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil maanta dalka ukrain marka laga yimaado dagaalka foolka foolka ah ay kula jiraan ruushka waxay safka hore kaga jiraan xifaadtana xooggan oo soo cusboonaaday oo ay dad badan oo falanqeeya siyaasadda caalamka sheegeen inuu maamuli doono xidhiirka caalamiga ah ee tobanaanka sane ee soo socda khuburada ka faalloota dagaalka ukrain ruushka iyo guud ahaan gobolkaasi waxay qaarkood aaminsan yihiin in ukrain ay muddo dheer door muhiim ah oo aan la taaban karin ku lahayd nidaamka amniga dagaalka foolka foolka ah ee ka bilowday ruushka iyo ukrain waxa uu bilowday bishii febraayo sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii laakiin waxay si dadban uu u socday ilaa iyo sanadkii labada kun iyo afariyo tobankii lix bilood kadib dad badan oo falanqeeya arrimaha difaaca iyo siyaasadda dibadda ayaa dagaalka ku tilmaamay gef weyn oo istaraatiiji ah oo uu sameeyey madaxweynaha ruushka valadimir putin waana mid halis gelisay xukunkiisa muddada dheer maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leicester oo ku taala dalka britain ayaan weydiiyey faallo kooban oo ku saabsan taariikhda ukraine iyo ruushka cabdi xaafid ruushka iyo ukraine xiriirka ka dhexeey waa mid aada u qabto dheer oo soo jirana waxaana la sheegaa in uu bilowday xiriirka xilligii ay dhismatay dowladda kivian ruus loogu magacdaray taasoo abuurmatay sanada markay ahayd sagaal boqol sideed iyo sideetankii tirsiga miilaadiga waxaa la sheegaa in ukraine loogu magacdaro ama lagu naaneeyo dambiisha rudhiga taasoo ay ka dhigan tahay waa dowlad waxsoowaa dal wax soo saar leh inta badanna ay ku loolameen bari iyo galbeed waxaa la sheegaa in sanadaqarniga markuu ahaa saddexiy tobnaad qarnigii saddexiy tobnaad in gacan kuhaynta ukraine ay la wareegtay ay la wareegeen dagaalyahankii tataarka qarnigii lixiy tobnaadna in ay la wareegeen ukraine isbahaysi ay lahaayeen poland iyo lithuania kaasoo la dhihi jiray barwaaqo sooranka poland iyo lithuania qarnigii toddoba iyo tobnaad daanta webiga danib daantiisa bidixeed waxaa la wareegay gacan kuhayntiisa ukraine waxaa la wareegay gacan kuhayntiisa emberadoriyadii ruushka dhanka kale midigeedna waxaa gacanta ku haysay poland oo uu ku haray maamulkii poland buu ku haray sanada markay ahayd kun toddoba boqol sagaashan iyo saddexdiina dhanka midigeed webiga daniber waxaa kala wareegay poland ruushka markii uu dhashay kacaankii ruushka uu ka dhashay kun sagaal boqol iyo toddoba iyo tobankiina kacaankaa dhashay laba iyo laba kun sagaal boqol laba iyo labaatankii wuxuu kusoo daray ukraine gebi ahaanteedaba midowgii sovieti kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii bay xornimo ka qaadatay ukraine ay ka madax banaanaatay hase yeeshee way dadku ukraine labay u kala qeybsameen dad doonaya inay ruushka kasii mid noqdaan iyo dad doonaya inay intay ka madax banaanaadaan xagga galbeedka reer galbeedka ay u dhowaadaan ama ku biiraan murankaa wuu jiray inkastoo hoos-hoos u socday labadii kun iyo afar iyo tobanka la wareegidii uu la wareegay ruushka uu la wareegay kramiya iyo daanta bari dhinaca bariga uu ugu sii ayaa waxaa dhacday in ay ku kala fogaadaan labada dal tii unbaa taagan laga bilaabo labada kun iyo afariyo tobanka ilaa iyo hadda dagaalkan haddana arrimahaas ayuu mataqaanaa idaaran yahay taariikhdii oo kooban waa waa taas khubarada isha ku haysa dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukraine waxay saadaalinayaan in aanay muuqan diblomaasiyad dagaalka lagu soo afjarayo bilaha fooda inagu soo haya balse ay uba muuqato inay xaaladdu faraha ka sii bixi karto waxay marar badan khubaradaasi carabaabeen inay moscow dhici karto inay isticmaasho nooc ka mid ah hubka nukliyeerka dagaalkani waxa uu dadejin doonaa inay ukrain ku biirto midowda yurub iyo xulifada neto ruushku geeri ayuu arrinkan ka xiga maxamed caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada hersekn ee xarunta dalka finland ayaan weydiiyey in ay suurtagal tahay in ukrain ku biirto ururadaasi iyadoo uu dagaalku u socdo dagaalka ukrain iyo russia oo hadda saddex boqol oo cisho socda sanadka soo socda bisha february akhirkeedana hal sano buuxin doona suurtagal ma tahay inay ukrain ka mid noqoto ururka auda ama inay ka mid noqoto nato maadaama hadda nato ay difaacayso ukrain oo ay waxyaalo badan ka difaacayso auduna ay difaacayso dhaqaale ahaan bajad saboorti ahaan iyo dhinac kasta qaxootigu ay qaabisho suurtagal ma aha dhaqaalaha ruushku hadda aad buu u baaba'aya oo shirkadii reer galbeedku ay kala baxeen shidaalkiisi la gadan maayo ukrainna waa la mid oo mataqaanaa dagaalku wuxuu ruushku dhibaato ku hayaa xarumihii energy oo dhan buu ka burburinayaa iyo marinadii mataqaanaa ay badda oo dhan buu ka hortaagan yahay marka dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad taariikhdiisi baa ilaa hadda muuqata qaaradda yurub dadku luqad ahaan iyo diin ahaan ayay kala qaybsan yihiin dadka yurubna waa dad dagaalka u nugul hadduu dagaalku fido marka xiliyadan dhow suurtagal ma aha waxa adag ba hadda inay finland iyo sweden ku biiraan nato marka ukrain suurtagal ma aha inay ku biirto nato iyo auda ilaa iyo inta ruushka iyo ukrain ay arrintooda wadahadal ku dhammaynayaan ama rejiimka ruushku isbedelayo inta hadda uu rejiimka dowladda putin ay taagan tahay suurtagal ma aha hadday taasi dhacdana oo auda ay ku degdegto ama naagta ku degdegtana dagaalku inuu fido oo meelo kala gaari u badan tahay ukrain maxay u tahay goob muhiim ah juqraafi ahaan ukrain waxa ay ahayd tiirkii midoogii sofiyeetka oo ahaa xifaaltankii maraykanka xilligii dagaalkii qabooba kadib ruushka oo keliya waxa ay ahayd mandaqada labaad ee ugu dadka badan uguna awoodda badan shan iyo tobankii jamhuuriyadood ee sofiyeetku ka koobnaa waxaa ku yaalla wax soo saarkii ugu weynaa ee midooda sofiyeetka warshadihii saadka iyo qalabka milatariga oo ay ku jiraan sanadihii milatari ee badda madow iyo qaybo ka mid a hubka nukliyeerka dagaalka ukrein iyo ruushku waxa uu wax weyn ka bedelay istaraatiijiyadda dhaqaalaha difaaca xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda wadamada yurub iyo guud ahaan reer galbeedkaba waa kan maxamed xasan dable cabdi xaafid dagaalka udhexeeya ukrein iyo ruushka arrimo badan ayuu sababay saameyn ballaaranna wuu ku yeeshay dunida oo dhan dhanka dhaqaalaha dunida dhaqaalihii hoos buu u dhacay cunaqabateenada labada dhinac galbeedka oo dhinaca iyo ruushka ay isweydaarsadeen aawood ukraine wax soo saarkay caan ku ahayd dunida oo dhan baa laga dareemay cuntayari baa ka dhacday dunida markii uu dhacay arinkaas dagaalkaasi meesha qura ee keliya hadda heshiis laga gaarayna waxaa weeye in laga dhoofiyo dekadaha badda madow qamadiga iyo waxyaabaha la halmaalo oo dunida ay siin jirtay ukraine markeedii horeba xagga istaraatiijiyadda yurub waxay u aragtay in khatar soo food saartay amnigeedana uu khalkhal ku jiro sidaa daraadeed istaraatiijiyadda hadda ay ciyaarayaan dowladaha yurub ama midooda yurub waxaa kamid ah in ay fidaan ay ku fidaan bariga yurub iyaga oo xulafaysi halkaasi maagan netona dhanka difaaca ah iyado si ay u ilaaliso yurub tabari weliba sweden iyo finland baa dhowaan loo furay inay xubin ka noqdaan neto kuwaasoo waagii hore dhexdhexaad ka ahaan jiray laakiin khatarta hadda ruushka ka imaanayso ee soo tarayso darteed ayay u damceen ayay u aqbaleen inay dallada neto hoos tagaan arrimahaas oo dhan dagaalkan saameyn dhaba buu ku yeeshay
ukrain waxa ay muhiimad weyn u lahayd midoogii sofiyeet go-aankeedii ay jamhuuriyadda ku noqotay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii waxay u ahayd moscow afgembi qaran oo dhaawac weyn u geystay soddonkii sannadood ee ay jamhuuriyadda ahayd ukrain waxa ay isku dayday inay qaado waddo kasta oo ay ku muujinayso xorriyaddeeda iyada oo inta badan doonaysay inay xidhiir dhow la yeelato hay-adaha midowda yurub iyo neto si kastaba ha ahaatee kiif waxa ku adkaatay inay isu dheelitirto xidhiirkeeda dibadda iyo inay soo afjarto kala qaybsanaanta hoose ee gudaha dadka ku hadla luqadda ukrainian ee ku nool qaybaha galbeedka ee dalka ayaa guud ahaan taageeray isdhexgalka weyn ee yurub halka bulshada inta badan ku hadasha ruushka iyo bariga ay door bideen xidhiidh dhow oo lala yeesho ruushka maxamed bashiir
mahad saned cabdi xaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi ka soo diray london isla qaaradda yurub haddii aynu kusii soconno waxaa sanadkan sii idlaanaya ee labada kun iyo labaiyo labaatanka ka dhacay sicir bara dhaqaale oo ka dhashay duulaanka ruushka ee ukrain dalka britain waxaa labaiyo toban bilood gudahood isku bedelay saddex ra-iisul wasaare boqoradii dalka britain elizabeda labaad ayaa geeriyootay oo wiilkeeduna uu noqday boqorka dalkaasi sidoo kale geeridii madaxweynihii midowgii soofiyeti mikhael karbajaf ayaa sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka lagu xasuustaa wariyaha v o a ee yurub ridwaan xaaji cabdiweli ayaa dhacdooyinkaasi noo soo koobaya labiyo tobankii janawari sanadkii labadii kun iyo laba-iyo labaatanka ra-iisul wasaare boris johnson ayaa qirtay in uu ka qayb galay xaflad ay shaqaalihiisu kala qayb galeen oo sharciga khilaafsaneyd kuna jebiyey xayiraadii covid sagaal iyo toban oo dadweynuhu ay u hoggaansameen xafladdaasi oo lagu qabtay xafiiska ten downing street ayaa dhacday iyadoo xilligaasi dalku uu ku jiray xayiraadda coronavirus boris ayaa mar dambe oo si weyn loogu dhaliilay tallaabadaasi raaligelin ka bixiyey fadhigii baarlamaanka isagooo sheegay inuu ka warhayo in malaayiin qof ay naftooda u hureen in ay guryahooda joogaan oo xataa aanay booqan karin ehelkooda intii xanuunkan uu faraha ba-an ku haya britain sagaal iyo tobankii isla bishii janawari ee sanadkaasi boris johnson waxa uu dabciyey xanibaadihii ka dhashay faraca omicron ee covid sagaal iyo toban isagooo sheegay in khatartu ay ka yar tahay sidii hore koob iyo soddonkii janawari sue grey oo dowladdu ay u xil saartay in ay baaris ku samayso fadeexaddii boris johnson uu ku jebiyey xayiraadihii cudurka ayaa warbixinteeda waxa ay ku sheegtay in uu dhacay fashil hogaamineed oo horseeday in xaflado lagu dhigto downing street iyadoo dalku uu ku jiray xayiraad adag waxaa sidoo kale baaristan ka qayb galay booliska britain juun lixdeedii johnson ayaa ku guulaystay codka kalsoonida xisbiga iyadoo boqolkiiba koob iyo afartan xildhibaanada ay u codeeyeen in ay ka soo horjeedaan taas oo cirka kusii shareertay jahawareerkii siyaasadda ee xisbiga muxaafidka britain iyadoo xisbiyada mucaaradkuna sidoo kale ay ku baaqeen in doorasho loo dareero julaay lixdeedii ayaa siyaasadda britain mar kale ay cirka isku shareertay kadib markii in ka badan afartan isugu jira wasiiro iyo shaqaalo sare ay iska casileen xilalkoodii maalin kadibna waxaa boris johnson uu ku dhawaaqay inuu iska casilay hogaamintii xisbigiisa sebtembar shanteedii xisbiga muxaafadka ah ee dalkan britain ayaa u magacaabay liis truss hogaamiyahooda iyo ra-iisul wasaaraha britain iyadoo beddeshay boris johnson truss oo afartan iyo toddoba sano jir ah ayaa noqotay haweeneydii saddexaad ee ra-iisul wasaare ka noqota britain waxaana ay ballan qaaday in ay la iman doonto barnaamijyo ay ka mid yihiin wax ka qabashada dhaqaale xumada ee britain labaatankii oktoobar listras ayaa ku dhawaaqday rabitaankeeda ah inay iscasisho kadib afartan iyo afar maalmood oo ay xafiiska joogtay waxaana ay noqotay ra-iisul wasaarihii ugu muddada yaraa ee taariikhda britain waxaa sidoo kale ay noqotay ra-iisul wasaarihii labaad ee ku baxa khilaafka siyaasadda xisbiga muxaafadka afar bilood gudahood afar iyo labaatankii oktoobar xisbiga talada haya ee muxaafadka ayaa u magacaabay rishi sunak hogaamiyaha xisbiga iyo ra-iisul wasaaraha dalka isagoo oo bedelay listras lix toddobaad kadib sunak waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee aan caddaan ahayn taariikhda dalka waxaana uu kasoo jeedaa hindi afrika degta dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatanka ee dalka britain waxaa ka mida geeridii boqoradda elizabeth labo oo geeriyootay sebtembar sideedeedii iyadoo oo ku sugan qasrigeeda loo yaqaano balmoral castle kadib toddobaatan sannadood oo xukunka boqortooyada ay haysay wiilkeeda curadka ee king charles saddex ayaa isna loo caleemo saaray boqorka dalka geerida hooyadiis kadib boqoradda oo saameyn badan ku lahayd caalamka ayaa aaskeeda waxaa ka soo qayb galay hogaamiyayaal badan oo dunida ka socday saddex iyo tobankii abriil garsooraha maxkamad ku taalla magaalada london ayaa ku xukumay cali xarbi cali oo ah soomaali ku eedaysnaa in uu torey shalay ku dilay xildhibaan david amis oo ka tirsanaa baarlamanka dalka britain muddo dheer xilli uu ku sugnaa kiniisad ku taala deegaanka le an c ee duleedka magaalada london uu kula kulmayey codbixiyayaasha bishii oktoobar ee sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii cali xarbi cali oo shan iyo labaatan jira ayaa waxaa dhalay la taliyihii hore ee dhanka warbaahinta ee ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya booliska london waxa ay sheegeen in uu raaciye u ahaa ururka daacish soddonkii bishii agosto waxaa dalka ruushka ku geeriyooday madaxweynihii hore ee midooda soviet ee talada hayay intii u dhexaysay kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo siddeetankii ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii mikhail gorbajof xilligaasi oo isbedello waaweyn ay ka dhaceen dunida gaar ahaana dalkii la odhan jiray midoogii soviet ee burburay iyo wadamo badan oo yurubta bari ah oo madax bannaani qaatay halka dagaalkii qaboobaana uu dhammaaday sanadkii tegey ee isla labada kun iyo labaiyo labaatanka qaaradda yurub haddii aynu egno waxaa kor u kacay qiimaha gaaska korontada iyo shidaalka celcelis ahaan qiimaha korontada ee qoysaska ku nool dalalka midooda yurub ayaa si aad ah u kordhay marka la barbar dhigo sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii tusaale sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii waxaa boqolkii kilowaad ee korontada qiimaheedu uu joogay laba iyo labaatan yuuro halka sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankana qiimaha boqolkii kilowatt uu kor u dhaafay shan iyo labaatan yuuro waxaa sidoo kale qaaradda weli ka taagan sicir barar uu sababay duulaanka ruushka ee ukrain afar boqol iyo konton milyan oo qof oo ku nool qaaradda yurub ayaa si gaar ah saameyntu ay u taabatay xilligan weliba qaboobaha iyo barafka faraha badani ay qaaraddu wajahayso ukrain ayaa ah waddanka shanaad ee ugu weyn caalamka ee dhoofiya qamadiga waana kan afraad ee ugu badan ee dhoofiya haruudhka iyo sidoo kale dalka ugu badan ee dhoofiya saliidda loo yaqaana sunflower iyo cuntada sida ay sheegtay qaramada midoobay dhoofinta haruurhka ukrain ayaa hoos u dhac ballaaran uu ku yimid tan iyo bishii februaayo markii ruushku uu duulaanka ku qaaday ukrain waxaa dagaalka sidoo kale ku xirmay dekedaha ku yaala badda madow waxaana ka dhashay qiimaha raashinka dunida oo kordhay iyo cunnada oo ku yaraata afrika iyo bariga dhexe dadweynaha qaaradda yurub ayaa bilihii dambe ee sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii dibadbaxyo waxa ay ka dhigayeen caasimadaha ku yaala dalalkooda iyaga oo ka cabanaya sicir barar iyo dhaqaale xumo soo wajahday waxa ayna ugu baaqayeen dowladahooda in ay la yimaadaan siyaasad wax lagaga qabanayo dhibaatadaas
ugu dambeyntii haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu weynaa ee ka dhacay dalkan maraykanka oo ah mid ka mida dalalka ugu saameynta badan caalamka waxaa ka mid ahaa doorashadii xilliga dhexe iyo saameyntii ay ku yeelatay amaba uu yeeshay dagaalka ruushka iyo ukrain faahfaahinta waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan doorashada xilliga dhexe ee maraykanka ee labadii sanaba mar la qabto ayaa bishii nofembar waxa ay keentay in maamulka aqalka wakiilada ee maraykanka uu xisbiga jamhuuriga ah kala wareego xisbiga dimuquraadiga halka xisbiga dimuquraadiguna ay ku guulaysteen inay sii maamulaan aqalka sare ee sanadka dimuquraadiyiinta ayaa la saadaalinayay inay lumin karaan maamulka labada aqal taasi oo caqabad weyn ku noqon lahayd hirgelinta barnaamijka siyaasadeed ee madaxweyne joe biden madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow ayaa sheegaya in xisbiga talada haya uu inta badan lumiyo doorashada xilliga dhexe ee maraykanka caadiyan xisbiga talada haya mar walba doorashada xilliga dhexe ee aanu madaxweynuhu ku jirin waa laga badiyaa sababtana waxay tahay iyada oo markii madaxweyne la doorto himiladaas iyo ifafaaladaasi lagu soo doortay wax badan ay iska bedelaan amaba ay dhacdo in waxyaabo badanoo dadku ay tirsanayaan hadday noqon laheyd xagga dhaqaalaha hadday noqon laheyd xagga soo galootiga iyo waxyaabo la halmaala laba sano kadib markaasi eedda dusha laga tuuro madaxweynaha markaa jooga markii ugu yaraatana aqalka hoose lagala wareego waana sida soo dhacday haddaan tusaale u soo qaadanno sanadkii labadii kun iyo tobankii obama waa tii midteramkiisi la galay oo isaga asalkiisa oo kii la doortay labadii kun iyo sideedii laakiin labadii kun iyo tobankii markii ay doorashada xilliga dhexe tanoo kale ay dhacday waxaa aqalka hoose loogala wareegay xisbiga dimuqraadiga tiro gaaraysa in ka badan lixdan kursi sidoo kale madaxweyne trump laftiisa markii la soo doortay labadii kun iyo lix iyo tobankii waa kii loo dareeray sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii kuraastii wakhtiga dhexe oo sidan wakhtigan oo kale ah isaga laftiisa siyaasiintii la jiray waxaa looga badiyey in ka badan afartameeyo marka waa iska caadi in xilliga dhexe markii la gaadho ay aad iyo aad markano loogu hordamo oo ay dhacdo in markano laga badsho madaxweynaha markaas jooga gaar ahaan markay noqoto aqalka hoose soomaalidii ugu badnayd ayaa doorashadii xilliga dhexe ee maraykanka isku taagay iyadoo in badan oo ka mid ahna ay xilalkii ku guulaysteen ugu yaraan dhowr iyo toban musharax oo ka mid ahaa labaatameeyo musharax ayaa ku guulaystay doorashooyinkii ka kala dhacay gobollada minnesota oregon ohio north dakota iyo maine iyo meelo kale wariyaha v o a maxamuud mascade ayaa warbixintan ku eegaya musharaxiintii ka soo baxay gobolka minnesota doorashadan xilliga dhexe ee ka dhacday gobolkan minnesota waxaa sanadkan musharaxiintii u tartamaysay ka mid ahaa labiiyo toban musharax oo soomaali ah waana doorashadii ugu horreysay oo tiro intaas leeg oo soomaali ahi ay u tartamaan sideeda ka mida musharaxiinta ayaa guulaystay halka afarta kalena laga adkaaday musharaxiinta guulaystay ayaa kala ah ilhaan cumar oo mar kale dib loogu doortay aqalka koongareeska ee maraykanka mudan xasan iyo maxamuud nuur oo difaacday kuraastooda golaha wakiilada ee aqalka minnesota iyo cumar faatax oo xajistay kursigiisii golaha sanadka ee aqalka minnesota musharaxiinta cusub ee doorashalay ku soo baxay ayaa waxaa ka mid a seyna maxamed oo loo doortay golaha sanadka samakaab xuseen oo ku guulaystay golaha wakiilada ee aqalka minnesota iyo sidoo kale guddoonka waxbarashada ee magaalada minneabolis ayaa waxaa ku soo baxay cabduul cabdi iyo fatxiye feelayare soomaalida kuraasta cusub ku guulaysatay waxaa ka mid a sayna maxamed oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaaliya muslim ah oo madow ah ee loo doorto golaha sanadka ee aqalka minnesota zaynab ayaa waxa ay v o a la wadaagtay guusha ay gaartay iyo waxa ay uga dhigan tahay waxay u dhigan tahay mid ahayd inay mar hore dhacdo laakiin alxamdulilah fursadan aynu helay insha allah gabdho badan ama wiilal badan baa igu dayan doona oo soo bixi doona maxamuud sheekh axmed mascade v o a
labada kun iyo labiiy labaatanka waxa uu maraykanka u ahaa sanad aad u mashquul badan oo dhacdooyin waaweyn ay dhaceen dhacdooyinka aad loo hadalhayo labada kun iyo labiiy labaatanka maraykanka waxaa ka mid ah madaxweynaha ukrain valadimir zelenski oo bishan disembar booqashadiisii ugu horreysay oo uu kaga baxo ukrain tan iyo markii uu ruushku dalkiisa duulaanka ku ekeeyey bishii februaayo ku yimid maraykanka waxaana uu la kulmay madaxweynaha maraykanka joe biden isagoo sidoo kalena la hadlay labada aqal ee koongareeska maraykanka oo uu u sheegay in kaalmada maraykanku uu siiyo ukrain ay tahay maalgelinta dimuquraadiyadda ee aysan ahayn sadaqo waxaana uu ka codsaday maraykanku inuu caawimaad dheriya u fidiyo ukrain khudbaddii zelenski waxaa ka mid ahaa kaalmadiinnu ma ahan sadaqo waa maalgashi lagu samaynayo amniga caalamka iyo dimuquraadiyadda taasi oo aan u isticmaalno si mas-uuliyadi ay ku jirto maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sharxaya waxa ay booqashadan kaga dhigan tahay maraykanka iyo ukrain maxamed waa mahadsan tahay waa run madaxweynaha wadanka ukrain booqasha ku yimid labada aqalna uu ka hadlay hadal qurux badanna runtii wuu jeediyey oo aad u dhiirigeliyey dadka maraykanka asaguna waxay ka ahayd mahad celin inuu u mahad celiyo taageerada la siiyey dadka maraykanka iyo dowladda maraykanka intaba waayo madaxweynaha wadanka madaxweyne biden iyo administrationki maamulkiisa ukraine aad ayay u garab istaageen taageero fiican ay siiyeen oo gacan laga siiyay dagaalka russia sida ugu fiican oo siyaasad ahaan la ciyaari karana waa ciyaareen maamulka madaxweyne biden sababtoo ah waxay ilaalinayeen in gantaalo dheer la siiyo oo gaari kara wadanka russia waa yani lama siinin hubay iskaga celiyaan raasheenkana waa la siiyo waana sida ugu wanaagsan oo yani loo manage garayn karay xaaladda russia iyo ukraine ka dhexayso marka madaxweynaha ukraine wuxuu u imaaday wadankan asagoo khatar xoog lasoo qaatay oo wadankiisa intuu bawr ooga soo baxay xuduudka yimid boolan diyaarad kadib looga soo qaaday iyadana fahanteeda khatar xoog le ay tahay inuu imaado maraykanka oo congaresska iyo dadka maraykanka iyo madaxweyne biden intaba u mahad celiyo haddana uu codsado yacni in taageerada la siina loo laba laabo marka taasay ahayd ujeedada ugu weyn oo meesha u yimid khatartana usoo galay dhacdooyinkii ugu waaweynaa labada kun iyo labayo labaatanka waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo bishii nofembar ku dhawaaqay inuu markiisii saddexaad u taagan yahay xilka madaxweynaha maraykanka ee doorashada la qabanayo labada kun iyo afar iyo labaatanka trump ayaa ku dhawaaqistiisa uga gon lahaa inuu kaga horgudbo musharaxiinta kale ee xisbiga jamhuuriga In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president.
si aan mar kale ameerika uga dhigo mid weyn caawa waxa aan ku dhawaaqayaa inaan u tartamayo xilka madaxweynaha maraykanka siyaasiyiinta miisaanka ku dhexle xisbiga ayaa la filayaa inay trump kula tartamaan isreebreebka xisbiga iyadoo haddii uu ku soo baxo uu wajahayo mar labaad madaxweyne joe biden oo kaga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee labadii kun iyo labaatankii biden ayaan weli si rasmi ah u shaacin inuu yahay musharax xisbiga dimuqraadiga laakiin waxaa loo badinayaa in mar kale uu u ordi doono aqalka cad taasi oo meesha ka saaraysa siyaasiyiinta kale ee xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ee xilka ugu sarreeya dalka u tartami lahaa maxamed sheekh xuseen ayaan mar kale weydiiyey waxa ay ku dhawaaqista trump ee musharaxnimadiisa madaxtinimada kaga dhigan tahay xisbiga jamhuuriga oo muddooyinkii u dambeysay ay sii xoogeysanaysay dhaleeceynta ay u jeedinayaan madaxweynihii hore madaxweyne trump oo isaguna fahantiisa cadaystay inuu kasoo tartami doono dhanka republicaanka hadduu kasoo dhexbaxo su-aasha ugu weynaa waxay tahay xisbiga asiga republicaanka madaxweyne trump ma kasoo bixi karaa waayo dad badan ayaa ku dhegan madaxweyne trump oo sida guddoomiyaha gobolka florida iyo gobolkan aan joogno virginia ninka guddoomiyaha ka ah iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore trump pence oo nafahantiisa la hadalhaya inay tartami doonaan marka markaad fiiriso xisbiga republicanka waa aada u xiisad badan tahay maxaa la yidhahdaa twenty twenty three si la rajeynayo electionka la aada diyaargarowga electionka oo inuu xisbiga kasoo dhexbaxo qof ma madaxweyne trump kasoo bixi doona mase qof kalaa soo bixi doona lama ogo markaad fiiriso dhanka dimuqraadiga madaxweyne biden aa tartami doona hadduu madax biden oo go-aansaday inuusan tartamin waxaa yaa tartami doona waa su-aasha marka waxaa la hadalhaya hadduu madaxweyne biden uusan go-aansan inuu tartamo laba qof oo qofka ninka guddoomiyaha ka ah gobolka california iyo qofka ka ah gabadha ka ah gobolka michigan guddoomiyaha ka ah administrationka nafahantiisa dadaa ku jiro madaxweyne ku-xigeenka harris ma tartami doontaa ninka transportationka wasiirka ka ah secretaryga ka ah ma tartami doonaa marka waxyaalo badan ayaa la hadalhayaa marka siyaasadda markaad eegto labada kun labaatan iyo saddexda aad ayay xiise u leedahay runtii ee labada xisbiba haddii marka ay noqoto inuu xisbiga dimuqraatiga kasoo baxo biden xisbiga republicanka waa kasoo baxo trump haddana waxay noqon doontaa inay mar kale ishardiyaan labada kun labaatan iyo afarta laba mar kale inay ishardiyaan madaxweyne biden iyo madaxweyne trump ugu dambaynna labadii kun iyo labaiyo labaatankii ayaa maraykanka si lamida dunida inteeda kale waxaa ka jiray sicir barar xoogan oo ka dhashay dhowr arrimood oo isbiirsaday haddaba xaaladaasi oo ay dowladdu si weyn isugu hooshay inay wax ka qabato iyo cabsida laga qabo in hoos udhac dhaqaale uu maraykanku galo sanadka cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka ayaa mar kale weydiiyey maxamed sheekh xuseen sixir bararka wadanka ka jiro maraykanka bas un kama jiro adduunyada badan oo ka jira waxyaalo badan oo isbarkada ayaana keenay runtii markaan dib ugu laabano taariikhda waxaa dhacay cudur yani covid nineteen oo adduunyada kala xiray waxaa kaloo haddana go-ay supply jank yani socodkii ganacsiga iyo wixii marka waxyaalahaas markaad isku soo dardarto cudurkii maxaa lalahaa supply janki meesha halaaday waxay keeneen sixir barar waana maraykanka basna maaha laakiin adduunyada dhan ayaa laga dareemay marka sixir bararka horka halkaasoo ka yimid dowladda madaxweyne biden way la tacaashay intay la tacaali karta cudurka way la tacaashay sixir bararka way la tacaashay laakiin weli wuu jiraa sixir bararka runtii labada kun labaatan iyo saddexdana wuu sii socon doonaa laakiin wuu yaraanoyaa waa lala tacaalooya aada usoo yaraanoyaa markaad fiiriso sixir bararka labada kun iyo labaatan iyo saddexdana waxaa laga yaabaa inuu dhaco recession laakiin recessionkaas hoos udhaca dhaqaale ayaa laga yaabaa inuu dhaco hoos udhaca dhaqaalahana mid la dareemi doono uma eko sida la saadaalina waayo shaqa la-aanta jirta ayaa aada u hoose shaqada labor jobka ayaa aada u sarreeya oo shaqa la-aanta way yaraanaysaa marba marka dambeys way sii yaraanaysaa marka hadduu dhaco mid aada loo dareemi doono ma noqon doonto kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh xuseen oo u dambeeyey warbixintii aan uga hadlaynay dhacdooyinka maraykanka ee sanadkan labada kun labaiyo labaatanka
dambaynna boqorkii kubadda cagta ee reer brazil beli ayaa geeriyooday isagoo da-diisu ay ahayd labaiyo siddeetan jir beli ayaa saddex jeer ku guulaystay koobka adduunka isagoo ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee soo mara kubadda cagta warbixintaasi waxaa noo haya cabduqaadir mursal samakaab boqorkii kubadda cagta reer baraasiil ee bele ayaa xalay geeriyooday isagoo da-diisu ay tahay laba-iyo siddeetan sano jir bele ayaa saddex jeer ku guulaystay koobka adduunka isagoo ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta wuxuu waayihiisa ugu badan ee xirfadeed ku soo qaatay kooxda santos ee ka dhisan dalka baraasiil oo goolashiisa ugu badan uu u dhaliyey isagoo koobabna kula guulaystay bele ayaa isbitaal ku jiray tan iyo dhammaadkii bishii nofembar waxaana dhakhaatiirtiisu ay sheegeen inuu la ildarnaa xanuunka kansarka iyo xanuunno kale oo ka haleelay kelyaha iyo wadnaha bele ayaa markii uu jiray lix iyo toban sano wuxuu ku biiray xulka qaranka ee baraasiil isagoo oo sannadkii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo kontonkii ku guulaystay koobkii adduunka wuxuuna ilaa iyo hadda ahaa ciyaaryahankii ugu da-da yaraa ee gool ka dhaliya tartamada koobka adduunka ee ragga labaiyo sagaashan kulan ayuu u saftay xulkiisa baraasiil isagoo u dhaliyey toddobiiyo toddobaatan gool haddaba wariyaheenna nuur bukhaari oo xubintan ila falanqaynaya ayaan marka hore weydiiyey bal waxa aan ka naqaano beele iyo burhaantiisa kubadda cagta waa mahadsan tahay samakaab belle waxa uu dhashay saddex iyo labaatankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo afartankii wuxuu ku dhashay dalka brazil yaraantiisii waxa uu kusoo koray nolol saboolnimo ah isaga oo kasoo jeeday qoys aad maaragtay faqri ah oo ka mid ah dabaqada ugu hooseysa ee brazil laakiin waxa uu aad u jeclaa kubadda cagta aabihii ayaa la sheegaa in uu kubadda ciyaari jiray isaga oo aad u yar ayuu ku biiray kooxda santos oo ka mid ah kooxaha ugu caansan dalka brazil ee dhinaca kubadda cagta wax uu kasoo bilaabay dhalinyarada da-da yar ama kooxda qeybta labaad ee santos laakiin isaga oo shan iyo toban sano jiro oo aad u yar ayaa loo dalacsiiyey maaragtay kooxda koowaad ama heerka koowaad ee santos marka laga yaabay mucjisadiisa kubadda cagta iyo qaababka ugu ciyaarayo sanad kadibna isaga oo toddoba iyo toban jir ah ayaa loogaga yeeray xulka qaranka ee brazil markii ugu horeysay dunida kubadda cagta belle waxay aragtay koobkii adduunka ee kun sagaal boqol konton iyo sideedii ee ka dhacay dalka sweden waxaana uu dunida kaga yaabsaday qaab ciyaareedkiisii dhifka iyo naadirka ahaa eeba ku cusbaa dunida xilligaas marka waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha maaragtay belle uu kaga yaabsaday dunida kubadda cagta isaga oo maaragtay dhaliyey goolkii keliya ciyaartii wareegii sideedda ay brazil kaga badiyeen wales sidoo kale saddex gool ayuu ka dhaliyey faransiiska ciyaartii samafinalka ee isla tartankaas konton iyo sideedii laba goolna wuxuu ka dhaliyey finalkii maaragtay sweden marka waa ciyaaryahanka keliya ee ilaa iyo hadda koob adduun inta lasoo ciyaarayay shan gool dhaliyey saddexda kulan ee ugu dambeysay waa gartay nuurow marka maxaan ku xusuusan doonaa bele waxyaabaha lagu xasuusta belle waxaa ka mid ah in uu ka mid yahay amaba dadka qaar waxay ku doodaan inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara dunida kubadda cagta gaar ahaan waxaa si gaar ah maaragta loogu xusuusan doonaa inuu yahay ciyaaryahanka keliya ee saddex jeer qaaday koobka adduunka waa kun iyo sagaal boqol konton iyo sideedii kun iyo sagaal boqol laba iyo lixdankii iyo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii waxa uu dhaliyey muddadii uu ciyaarayay oo ahayd koob iyo labaatan sano kun laba boqol koob iyo siddeetan gool isaga oo saftay kun iyo saddex boqol saddex iyo lixdan waxaa halkaas ka cad in maaragtay uu nasiib u helay in uu noqdo ciyaaryahan aanan inta badan dhaawacmin inkastoo dhaawaca ay tahay wax lama huraan ah marka la ciyaarayo kubadda cagta dunida iyo bahda kubadda cagta maxay oga dhigan tahay in bele uu ka baxay dunida kubadda cagta ayaa samakaab waxay uga dhigan tahay in tiir weyn oo ka mid ah tiirarkii kubadda cagta uu dumay in dunida kubadda cagta hadda kadib aysan arki doonin mucjisadii kubadda cagta ee reer brazil ee bel sidoo kale reer brazilna waxa ay u tahay maaragtay gaar ahaan kubadda cagta oo maaragtay maalin madow aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa nuur bukhaari oo xubintan ila falanqaynayay
guud ahaanna waxaa intaasi dhegaystayaal inooga idil barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu weynaa ee caalamka soo maray sanadkan sii dabayaaqaysanaya ee labada kun labayo labaatanka
aad bay u mahadsan yihiin xuseen barre aadan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo dhammaan asxaabtii kala qayb qaadatay barnaamijka wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeenii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a waa fiidnimo sabtiya uguna dambaysa bisha iyo sannadka labada kun iyo labayo labaatanka intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sannad wacan oo wanaagsan
bustaankii jacaylkiyo barkii u ku noola